habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaado ah bisha agosto waa laba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban boggeenna v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin dahdahanaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegeystayaal aad maqli doontaana waxaa ka mid ah suuqada lagu kala iibsado alaabta adduugga ah ee qaarkood la soo xado ama la soo dhaco oo ku soo kordhaya magaalada muqdisho
dadkan yani dad xun iyo dad fiican ba isu dhex jiraan suuqyaasha waa badan yihiin baa suuq bakaara jiro oo saybiyaana jiro suuqan waa la keenaa laakiin yani qofkani wejigiisa kuma qorna yani tuug waaye tuug saasay tahana maalin kasta yani shilku waa iska dhacaa oo waxawaa la isku qabsadaa dhibaatadooda way ka taagantaha waxaa kalood maqli doontaan dhowr iyo toban ka mida askarta amisom ee yuganda oo maanta lagu maxkamadeeyey muqdisho mid ka mid ahna la xukumay The court has sentenced you to one year detention in military police in Makindi, running from this date of sentence.
maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xadhig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee makindi ee yuganda waxaana sidoo kale hal derajo hoos loo dhigay derajadaadii militari iyadoo halkii aad gaashaanle ka ahayd aad ku noqon doontid saddex xadig leh waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee kenya rayla odinga sidoo kale waxaannu idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixin aan kaga hadlaynay saamaynta ay amniga iyo hannaanka dowladnimo ee soomaaliya ay ku yeelan karaan haddii la qabto doorashooyinka ay guuldaraystaan ama doorashooyinka soo socdaah in la qabto lagu guuldaraysto xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah derajadiisiina hoos loo dhigay kadib markii lagu helay dembi ah inuu rasaas qalab militari iyo shidaal uu suuq madow uga iibinayay magaalada muqdisho askarigan oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa lagu magacaaba major bob francis origi waxa uuna ka mid ahaa siddeed iyo toban ka mida ciidamada amisom oo maxkamad lagu qaaday magaalada muqdisho maantoo talaada ah wariyaasha ayaa lagu casuumay halka ay maxkamadeyntu ka dhacaysay marka laga soo tago xukunka ku dhacay origi qaadigii qaadaya dacwadan ayaa dib u dhigay xukunka toddobiiyo toban askari oo kale bishii juun ayay ahayd markii booliska dowladda soomaaliya ay soo qabteen shan ka mid a ciidamada amisom ee uganda ka socday oo garaash ku yaala muqdisho dad uga iibinaya shidaal rasaas iyo qalab militari donald trump oo iska hadalkiisu u gaarsiiyey inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa hadalkiisii ugu dambeeyey ee uu ku cambaariyey qoyska askari maraykan ahaa oo ku dhintay dalkaas ciraaq waxay u keentay cambaarayn ballaaran oo uga timaada saraakiisha xisbiga iyo askartii hore ee maraykanka senator john mccain ayaa waxa uu sheegay in si weyn uu ugu diidan yahay donald trump soo jeedintiisii ahayd in dadka la midkahi hamayuun khan oo markaasi ahaa askari ciraaq ah oo ku dhintay askari maraykan ciraad oo ku dhintay dalkaasi ciraaq ay ahayd inaan loo ogolaan dalkan inay soo galaan makiin ayaa wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka maraykankii ay fahmi doonaan in hadalkaasi aysan matalin ama ka tarjumaynin aragtida iyo weliba fikradaha xisbiga jamhuuriga makiin ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamadii neefiga ama badda waxaanuu ahaa duuliye xilligii dagaalkii vietnam isagoo in ka badan shan sano maxbuus dagaal ahaan u xiraa
gobolka north dakota ee dalkan maraykanka ayaa ku biiray gobolada is-hortaagay sharciga caddaynaya qofka codeynaya sharcigan ayaa dhigaya in qofka doonaya inuu helo waraaqda codbixinta uu soo gudbiyay waraaqo kale oo caddaynaya cidda uu yahay maxkamadda gobolka north dakota ayaa xukun hordhacah ka soo saartay arrintan xaakimka maxkamadda daniel hofland ayaa sheegay inaanay xaq ahayn in qof sharcigu u ogol yahay inuu codeeyo meeshuu doonaba ha joogay laga hor istaago inuu codeeyo halkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan meel walba aad naga dhagaysanaysaan muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kusoo badanaya suuqyo lagu iibiyo alaabada soo celiska ama duuga ah gaar ahaana qalabka korontada ku shaqeeya sida kombiyuutarada gacanqaadka ah rikoorada iyo telefanada gacanta alaabada lagu kala iibsado suuqyadan ayaa waxaa ka mid a kuwa lasoo dhacay ama lasoo xaday oo inta badan suuqa la keeno iyadoo muranna ay mararka qaar ay ka dhashaan waryahan axmed xasan colaad ayaa tegay suuqyada mid ka mid ah warbixintan ayuuna kasoo diray
halkani waa suuqa loo yaqaana v o a jito oo ku yaala degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaana suuqani inta badan la keenaa alaabooyinka macmalka ah ama lasoo isticmaalay oo elektroniga u badan sida mobeelada laabtoobyada rikoorada iyo waxa la midka ah suuqani inta badan alaabooyinka la keeno ayaa ah kuwo laga soo dhaca ama laga soo xado xaafadaha kala duwan ee muqdisho waxaana ku helaysaa alaabooyinkani kala duwan sida mobeelada iyo laabtoobka qiimo aad u jaban haddaba suuqani oo aan tegey ayaan kula kulmay qaar ka mida ganacsatada ku sugan suuqaasi waxaana wax ka weydiiyey alaabooyinka la keeno iyo sida ay u iibsadaan maxamed daawuud cali wuxuu ka mid yahay suuqleyda waxaana weydiiyey alaabooyinkani qaabka suuqa loo soo gaarsiiyo تلفنادي يعني مستعملة لكينا عسيبة يعني لوكذا أروين إليهن iyago celisan waa la keenaa yani dad yani oo naftooda ay soo celiyaan qaar yani qaar oo soo basaraysan ay noqon karaan marka dadkana yani dad xun iyo dad fiican bay isu dhex jiraan laakiin inta badan suuqa waxaa la keenaa baa la yidhaahdaa alaabada kala duwan ama ha la soo xado ama ha la soo dhaco ama qof dunuuf ha iskaga gedo intaba halkaanaa la isugu keenaa
all of them yani suuqyaasha waa badan yihiin baa suuq bakaaraa jiro oo saybiyaana jiro suuqan waa la keenaa laakiin yani qofkani wejigiisa kuma qorna yani tuug waayo tuug saasay tahana maalin kasta yani shilka waa iska dhacaa oo oo xawaa la isku qabsadaa dhibaatadu waa ka taagan dhibaatadu way ka taagantahay marka maxaa ku xallisay markii saas oo kale la isugu qabsadoo kale oo marka Suuqley ahaan?
suuqley ahaan sometime waxaa lagu xaliyaa yani islax Dibraaca lagu sameeyaa.
galaa dibraaca loo sameeyaa ninka yani wax cadeen cadeen iyo markhaati loo helo wixii qofkiisa la siiyaa wixii anaga oo la- suuqley ahaan loo xalin waayana yani xukuumadda sharcigaa la geeyaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa aad ugu soo badanayey dhaca loo geysanayo dadka rayidka ah waxaana arrintaasi fulinayey rag ku labisan dariiska ciidamada oo gaadiid wata waxaana cabasho ka muujiyey dadka rayidka ah ee degan xaafadaha muqdisho cabdinaasir cali guuleed waa arday dhigta mid ka mid a jaamacadaha wuxuuna ii sheegay in laabtoobkii oo wax ku baranayey iyo mobeelkiiba laga qaatay islamarkaana ay ka dhaceen rag ku hubaysan dariiska ciidanka Een, runtii arrintan waa arrin ka taagan een, magaalada markii la fiiriyo een, anigu waxaan ka mid ahay dadka laga qaatay een, kombiyuutarka wax ku baranayay waxaan ka mid ahay ardada een, wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho Een, niman hubeysan ayaa xilli maqrabkii iga hor yimid waxay dhaheen een, istaag markaa istaageen waxay dhaheen een, bastooladii igu qabteen kadibna laabtoobkii iga qaateen iyo wixii kaloo aan watay marka nimanku maxay ahaayeen ma ma shacab caadiya ma ciidan noocay ahaayeen Een, runtii anaga horta ma garan karno oo waa qof een, laakiin waxaa xaqiijin karna oo kaliya inay wateen mid ka mid a een, dareyska ciidanka dowladda soomaaliya Een, ayagu inay ciidanka yihiin in kale anaga ma xaqiijin karno laakiin dhacaas waa isku jira in taleefanadoo kale la iska qaato laabtoobyada Een, aniga kadib nimanka waxay dhaheen waa soo wareeji laabtoobka markaa soo wareejiye waa iga qaateen Een, gaari oo mooto oo bajaaj ayay saarnaayeen Een, mootadii hore u kaxaysteen Een, anigana dhibaato ima gaarsiin xaafadada iska soo aaday inkastoo shacabku ay sidaa ay u cabanayaan haddana ciidamada amnigu waxay inta badan isku howlaan sidii amniga loo sugi lahaa caasimadda muqdisho waxaana jirta xaafado ka mid a magaalada muqdisho sida degmooyinka hiliwaa yakshid qeybo ka mid a iyo degmada dayni leh in markii uu gabalku ou dhaco inta badan ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqu aad oo u yaryahay oday ibraahim cali muudey wuxuu ka mid yahay dadka degan deegaanka hiliwaa wuxuuna igaga sheekeeyey habeenkii markuu gabalku ou dhaco waxa ay sameeyaan gabalka intaan la gaarin buu macnaha bacd- macnaha wax wax kala soconaya ma jiro inta gabalku saalka saac baa la kala hooynayaa degmada hilowaa gabalka inuu dhac wax soo baa amnigoo xun ciidankii macnaha aan awood u lahayn inay sugaan ammaanka ha maalinta waa la arkaya habeenkii baa laga baxamo ma naqaano saa daraaddeed amniga xagga macnaha tuugada mobeelada qaatay waxaas ayaa dhib weyn ugu hayo iyo qolooyinkii kale oo nabadiidka ah oo dhibaatadu macnaha ee, dhinac walba way ka saamaysa dhinac walba naga saamaysa Een, marka dawladda ma u sheegteen in wax ay ka qabtaan arrintan ciidankan dawladda way ogyihiin way ogyihiin Haye.
wax wax- wax ka warqaban male ciidanka dawladdu wax ka warqaban male wax walba ogta dawladdu waxay ogyihiin meeshaeda amni ka jirin waayo ciidamada waxaa la socdo taliyaal ciidan baa la socdo taliyaashaasi macnaha waxay la xiriiraan madaxda dawladda saa darteed waxay la tahay marka inay macnaha ay inay la- inay la- inay arrimaha la socdaan axmed xasan colaad v o a muqdisho
sida aad warkaba ku maqasheen askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika ee soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xariga darajadiisana hoos loo dhigay kadib markii lagu helay dembi ah inuu rasaas qalab militari iyo shidaalba uu si suuq madooba uu uga iibinayay magaalada muqdisho askarigani oo ka tirsan ciidamada uganda oo lagu magacaabo major pop francis origi ayaa waxa uu ka mid ahaa siddeed iyo toban ka tirsanaa ciidamada amisom oo maxkamad lagu qaaday magaalada muqdisho maanta oo talaadaha warigeenna nooga soo warrama muqdisho jacfar kukaay oo maxkamadda ku sugnaa ayaa noo soo diray warbixintan
maxkamadda maanta qaadaysay dacwaddan waxa ay gaar u tahay maxkamadaynta ciidamada yugandha ee faldembiyeed ku kaca gaar ahaan kuwa howlgalka ugu maqan dalal ay ka mid yihiin soomaaliya iyo koonfurta suudaan waxaana maanta la hor keenay toddoba iyo toban eedaysane oo isugu jiray saraakiil sarsare iyo askar caadi ah halka midna horay loo xukumay dalkana looga masaafuriyey askartii ay ciidamada bileyska soomaaliya gacanta ku soo dhigeen iyagoo iibinaya qalab iyo shidaal ay amisom leedahay shantii bishii juun ee sannadkan tiradoodu waxay ahayd shan askari oo keliya laakiin kiiskan waxa uu lugaha la galay tiro intaa saddex laab ka badan sida uu sheegayo guddoomiyaha maxkamaddii maanta dacwadda qaadaysay brigader dick olam The person who mans the gate, the soldiers who man the gates committed a crime. The person who gave authority for the vehicles to move out committed a crime.
sidaasi darteed qofkii maamulay ee joogay albaabka iyo ciidankii albaabka joogayba dembi ayay galeen qofkii u fasaxay baabuurku inuu baxo waxa uu galay dembi dadkii baabuurtan amar la'aanta ku kaxeeyey dembi ayay iyaguna galeen sidoo kale kuwii shidaalka siiyey baabuurtan dembi ayay galeen marka tiradu waxay isla tegaysaa ilaa iyo siddeed iyo toban askari oo falkan ku lug leh sarkaalkii ugu sarreeyey eedaysanayaashan oo dhegaysiga dacwaddiisa lagu bilaabay maxkamadda ayaa si fudud u qirtay dhammaan eedaha lagu wajahay hase yeeshee wuxuu maxkamadda ka codsaday in ciqaabta loo fududeeyo isagoo sheegay in laba xaas oo uu lahaa ay ka wada geeriyoodeen haatanna uu gacanta ku hayo caruur rajaa waxaanay maxkamaddu ku riday sannad xabsi ciidana iyadoo sidoo kalena garaado laga nusqaamiyey sida uu guddoomiyaha maxkamaddu ku dhawaaqayo The court has sentenced you to one year detention in military police in Makindi, running from this date of sentence maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xadhig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee makindi ee uganda waxaana sidoo kale hal derajo hoos loo dhigay derajadaadii militari iyadoo halkii aad gaashaanle ka ahayd aad ku noqon doontid saddex xaddig leh eedaysanihii siddeed iyo tobnaad ayay maxkamaddu xorriyaddiisa dib ugu soo celisay kadib markii uu oggolaaday inuu markhaati isku beddelo islamarkaana uu runta ka sheego wixii dhacay He presents what happened, and if prosecution is satisfied with that, that his presentation actually incriminates the rest of the accused, then he becomes a witness, and therefore wuxuu sharaxayaa wixii dhacay haddii ay xeer ilaalintu ku qanacdo hadalka uu sheegay oo uu dembi ku soo oogayo eedaysanayaasha kale waxa uu markaasi noqonayaa markhaati ee ma ahaanayo eedaysane waxa uu noqon doonaa markhaatiga dowladda isaga oo ku marag furi doona eedaysanayaasha marka la raaco waxa uu sheegayana waxay muujinaysaa sida ay wax u dhaceen maxkamadaynta tirada dhiman ayaa lagu soo gebagabayn doonaa maalinta berrita sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda brigader dick olam kasokow xukunka lagu ridana dhammaantood waxaa dib loogu celin doonaa dalka ugandha garyaqaankii maxkamadda hogaaminayay waxa uu bilowgii dhegaysigaba sii sheegay in maxkamaddani ay tahay mid ugandha u gaara si dhammaystiranna uga madax bannaan amisom iyo dowladda soomaaliya jacfar kuukay v o a muqdisho
ra-iisul wasaarihii hore ee kenya waa ra-iisul wasa- ah, iyo- ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore ee dalka kenya ayaa ugu baaqay dowladda dalkiisa in ay la timaado jadwal cad oo ay kaga baxayso soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada kenya lagu soo celiyo xadka islamarkaana ciidanka kenya ay ku koobnaadaan inay tasiilaad siiyaan ciidamada midooda afrika ee amisom waraysi uu v o eda ku siiyey magaalada philadelphia oo uu kaga qaybgelayay shir uu qabanqaabiyey maxadka dimuquraadiyadda maraykanka ee n d i ayaa waxaa waraysi la yeesha haaruun macruuf waraysigan waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena maxamed cabdi xasan dhegeystayaal waxa uu ahaa raila odinka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya maxay kula tahay in laga yeelo ciidamada kenya ee soomaaliya ku sugan waxaan nidhi waxay ahayd in arrimaha soomaaliya ay yihiin kuwo muddo fog oo aysan ahayn kuwo si deg dega loo xallin karo sidaa midowda afrika ku taliyeenna waddamada deriska waxay ahayd inaana ciidamo soomaaliya u dirin sababtoo ah waxa suuragal ah inay aargudasha timaaddo mowqifkeenna haddii aan nahay koodh waxa weeye in dowladda kenya ay la timaaddo qorshe ay ciidanka kaga saarayso soomaaliya raila odinga ayaa la weydiiyey ma waxaad leedahay khalad ayay ahayd in ciidanka kenya loo diro soomaaliya xilli aad adigu talada haysay waxaan tallaabadaas u qaadnay danta qaranka waxaana howlgalka lagu magacaabi jiray lindahinji kaasoo ah ilaalinta waddanka waxaan doonaynay waxay ahayd inaan al-shabaab riixno oo aan xadkeenna amnigiisa sugno kadibna aan taageero siina amisom wixii fududayna ee ay u baahan yihiin sidii ay xaaladda amniga soomaaliya u dejin lahaayeen master odinga ayaa mar kale la weydiiyey amisom waxay sheegtay in ka bixitaanka soomaaliya ay dhammaystiri doonto sannadka laba kun iyo labaatanka qorshahaasi suurtagal ma yahay amniga soomaaliya ugu dambayn waxa uu ku jiraa gacanta soomaalida soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka midowda afrika waxay mas-uuliyadii ka saaran tahay inay gacan siiyaan laakiin waa in soomaalidu ay isdiyaariyaan oo lagu heshiiyaa jadwal cad oo ay ugu horrayso in la dhiso tayada si dowladda soomaaliya amniga loogu dhiibo sida ka dhacday dalalka afghanistan ama maraykanku doonayo inuu ka sameeyo ciraaq sidaas ayaan ku talinayaa
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee kenya raila odinga oo isagoo ku sugnaa magaalada filadelfiya u warramay waryaheena haaruun macruuf maxamed cabdi sandheere ayaa noo soo koobayey
dhowaan inta uusan dhammaanin sanadkan ayaa waxaa lagu wadaa in soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxda dalka shalay guddiga doorashada ayaa waxa uu sheegay in maalin iyo taariikh cayiman aan loo qaban karin doorashada taasoo bixinaysa furina in doorashooyinkaasi ay kadib dhici karaan wakhtigii hore loo qorsheeyey laakiin dhinaca kale waxa ay bulshada isweydiinaysaa haddii ay doorashooyinkana dhici waayaan maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee soomaaliya dib u dhac intee la eg ah ayse ku keeni karaysaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeyn guud oo ka dhacda soomaaliya haddaba wariyaheenna xuseen xasan dhaqane oo jooga beledweyne ayaa waxa uu qaybtan labaad ku eegayaa warbixin arrintaasi uga hadlayo
sidii aad idaacadaheennii shalay ku maqasheen bisha ogost ee sannadka laba kun lix iyo tobanka soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay waxaa la dooranayaa xubnaha aqallada hoose iyo sare iyo weliba madaxweynaha waxaa doorashadan ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobollada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta ururka al-shabaab ayaa inkastoo dagaallada foolkafoolka looga adkaaday weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo qalqalgelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida xaalku uu noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldarraysto inay qabsoomaan haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad laba warbixin oo aan kaga hadlayno doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashada rajada ay soomaalida iyo dunidaba ka qabto inay dhacdo doorashada labada aqal hoose iyo sare iyo madaxda hay-adaha dalka waa mid aada u sarreysa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ballan qaaday in doorashooyinka ay waqtigoodu ku dhacayaan sidoo kale waxaa cadaadis la xiriira in doorashooyinka ay dhacaan madaxda soomaalida ku haya beesha caalamka laakiin arinta kale ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay haddii doorashooyinkan ay dhici waayaan halis intee la eg ayay ku keenaysaa dalka soomaaliya waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor axmed cumar gaagaale oo dalka xildhibaan ka noqday xilligii dowladihii kumeel gaarka haddii doorashada xilliga la ballan qaaday awalba dowladda dad saas u aaminsanaa ma jirin aaminaadii waxaa garantuur ka ahaa ama saxiixayaal ka ahaa international communitiga iyo u n-ka international communitiga iyo u n-ka credibilitygooda zero noqona sababtoo ah waxay mar walba ku dhawaaqi jireen hal maalina laguma daraayo hal maalina lagama socodsiinayo sidaas awgeed haddii arrintan ay dhici weyso xilligii ay tilmaameen meesha waxaa ka baxayo awooddii iyo stakeholderska oo ah soomaali iyo international communitiga tii soomaali hore u dhimatay tan international community credibilitygaas basaa soomaaliya u haray ay kor u fiirinayeen waxay la tahay inay taasna baabi'i doonto tan kale oo muhimka oo meesha ku jirta waxay tahay war soomaaliya dowlad dowlad iyo waxaasoo dhan waxaa kaga weyn nabadda haddii soomaaliya inta la heshiisiiyo dad heshiis ah wax isku darsado dad oo inta fikir loo keeno fikirkii daba ordaayo constitutionkii lagu soo heshiiyey aan waxba ka jiraynin soomaaliya waa un waa sii qarribmaysaa maahine soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabadeen waay dowlad uma baahno waxaa kaga weyn dowladda oo baahida ay soomaaliya qabto in maanta la sameeyo dib u heshiisiin doctoresa maryan xaaji cilmi waxay siyaasadda soomaaliya kusoo dhex jirtay ilaa afartankii sano ee lasoo dhaafay waxay aaminsan tahay in wakhtiga u haray dowladda aan wax doorasho ah lagu qaban karin sidaan annaga xogaal u nahay dadka siyaasiyiinta oo ka baxsan dowladda in one man one vote la gaaro ayuu ahay new dealkii laakiin waa suuroobi weyse siday ku suuroobi weyse waa waxaan wada ognahay waxaana maaratay la go-aansaday madal in la sameeyo madashaasne inay doorashooyinka four point five ku dhisaalaysan oo aan muxuu ahayn xisbi ahayn in la gaaray oo lagu heshiiyey waxaan ognahay in baarlamaanka markay dood badan ka dhacday oo wakhti badan maaragtay laga la wada fariistay in madashii ay go-aan maxaa la dhahaa madaxweynihii go-aan ku gaaray dekreto madaxweyne uu soo saaray uu leeyahay waa dhacay doorashada taana waxaa ugu wacneed dabagalka bresharka ee beesha caalamka siisay hadda marka waxaa la taagan yahay waa dabayaaqadii julaay waxaana madasha ay ku dhawaaqday inay doorasho dhici doonto doorashadana wakhtiga loo qabtay waa labaatankii agoosto in baarlamaanka lasoo doorto kadibna tobanka setembar in lasoo doorto madaxweynaha sida hadda noo muuqato iyo sidaan arkaynane wax u dhow iyo wax maaragtay la dhihi karo alele doorashadu waa dhacaysaa labaatanka agost ma hayno example yaraan kuu sheegaa guddi baa la sameeyey oo electoral la yiraahdo guddigaane weli shaqadiima uu qabanin marka waad ujeedaa wixii inay iskor saarmayaanoo overlap uu samaysmaa ibraahim xabeeb nuur waa xildhibaan hore waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kumeel gaarka waxa uu ku adkeysanayaa in dib u dhac kasta oo ku yimaado doorashadu aanu wax saameyn ah ku yeelan doonin amniga dalka haddaba yacni dhib baa ka socda hase yeeshee doorashaa dhici waysay oo keliya dhibaato ugu imaanaysaa ma jirto maxayna nidaamka adduunka ka jira qaybna waa siyaasad qaybna waa service yacni booliiska iyo ciidamadu waajibaadkoodu waa inay amniga sugaan yacni dowladda inteeda kalena xafiisyada agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha shaqooyinku si caadiya u soconayaan keliya inta dowlad laga dhisayo waxaa qasab ah magacyadii jiray dowla xukuumaddu waxay noqonaysaa kertekar wax la yidhaah yacni siihayayaal nidaamka dowliga ee baarlamaanku wuxuu joogayaa inta baarlamaan kale laga dhaarinayo laakiin sharuuc sharuuc waaweyn oo maaragtay uu xuray jiray ama uu baas garay jiray waxaasoo dhan waa istaagayaan magac ahaanay u jirayaan laakiin actiifkii shaqo ay qabanayeen ma ma ma ma shaqaynayo keliya ma ahan in amniga uu qalqal galayo laakiin sidoo kale waxaa qalqal galaya dowladnimada soomaaliya oo waxaa meesha ka baxaya hay-adihii dowladda marka laga reebo baarlamanka oo dhowaan wax kabedel ku sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka kuna ansixiyey in baarlamanka uu bedeli doono baarlaman lasoo doorto haddana sida uu noqon karo sawirka dowladnimada soomaaliya iyo firaaqa awoodeed ee soo dhexgeli kara dalka ayaan weydiiyey doctoresa maryan xaaji cilmi maxaa imaan kara marka laba wadaa imaan karta laba wado mid saddexaad aniga umalayn maa inay beesha caalamka bresharka sameynayso inay tiraahdo extension wax la yiraahdo ama muddo kordhin oo dhowr weji leh ayaan ma aragtay muxuu ahay la sameynaya oy ku qasban yihiin ay dowladana joogayso madaxweynahana sii haynaa barlamaankana joogaa ama in ma aragtay barlamaanka mar hore wuxuu meel marsaday barlamaanka wuxuu wareejin karaa barlamaan kaloo lasoo doorto u wareejin karaa haddii barlamaan kaloo lasoo doortayna ay jiri karin oo doorasho jirin waxaa imaanaa automatically inuu barlamaankaas sii wado hoosha dowladda markaa joogto sii wado haddaan dhanka weer sanaariya yacni ugu xun aan ka fikirno soomaaliya maamul goboleed yaa samaysmay waxaa haykalka laga baqayo sidii in lagu dhaco warlooradii waqtigay joogeen oo wadanka ma aragtay power vacuum wax layidhaah oo muxuu ahay dhaco ma jiri doonto sida aan jecelnahay sababtoo ah maamul goboleedla samaysmay maamul gobol walbana asagaa maamulkiisa wadanaa maxaa soo haray waa dowladda dowladdane ra-iisul baarlamaanka asagaa intitled kuwa inuu sii wado haddii yacni madaxweynaha loo quuri waayo marka dowladda dhexe keliya unbay dhibaatada ka imaan kartaa oo la waayo dowlad muxuu ahay dowladnimo haykal dowladeed laakiin u malaymaa inay dhibaato taa ka weyn ay dhici karto qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ayaa waxay qabaan doorashooyinka oo qabsoomi waaya in dalka ay gelin karaan fowdo iyagoo u sababeynaya ciidamada kala duwan ee shisheeyaha ee dalka jooga al-shabaab oo weli ka talisa qeybo dalka ka mid ah iyo maamul goboleedyada oo laga yaabo in mid walba uu tallaabo u qaado si uu isu badbaadiyo jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda c r d waxa uu tilmaamay inuu baqdin weyn ka qabo in dalka ay ka dhacaan colaado siyaasadeed wadankan waxaa jooga ciidamo shisheeye lacagaha ku baxa waxay gaarayaan ciidanka keliya wax gaaraya lacag gaaraysa one bilyan iyo wax ka badan lacag aada u fara badan waaye amniga wadanka ayagaa hayo oo qeybo badan ka hayo oo european unionka ama midowda yurub ayaa qarashkeeda ugu badan bixiso wadamada qaarna qaarsheed bay ku bixiyaan wadamadaas waxaa laga ballan qaaday ama wadamadooda ay ka ballan qaadeen in soomaaliya doorasho ka dhacayso doorasho haddee dhacda nabad imaanayso haddii ay nabad timaadna soomaaliya kasoo baxay lacagta ku baxaysa ka joogsanayso wadamadaas marka ma ogolaan doonaan siday ila tahay qarashaadkaas baxay taana waxay abuureysaa dhaqaalaha duugo-o amba lagu bixinayay wadanka waxay abuuri kartaa colaad siyaasadeed dhanka kale markaad tidhaahdo doorashada laftigeeda waxaa waardiyeynayo oo la rabaa inay waardiyeeyaan maadaama ciidan xoogle dalka ka jirin deegaano badan oo soomaaliya ka mid ah waxaa waardiyeynaya ama ciidamo shisheeye ayaa ammaanka sugaayo ciidamadaa shisheeye ayagu laftigooda waxay ka baqayaan walwalna ku hayo in la bilaabo inay bilaabato colaado keeni kara ciidamadaas in loo arko cadow dagaal lagu qaado sababtana waxay tahay doorashadii sidii loo rabay umaysan dhicin haddee colaaday ku keenaysaa ciidankoodana waddankuma sii hayn karaanoo ummadda soomaali ciidan rasmi ina dowladda sita ayay u baahan tahay waxaan intaa ku hakinayaa qaybta labaad laba warbixin oo aan kaga hadlaynay xaaladda amniga dalka haddii doorashooyinka aqalada hoose iyo sare iyo midda madaxweynaha ay dhici waayaan
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana waxaanu u gudbaynaa qeybihii ka haray idaacaddeenna habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada aad maqli doontaan ee idinku soo socda dhegaystayaal waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika ee soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah darajadiisana hoos ayaa loo dhigay kadib markii lagu helay dembi ah inuu rasaas qalab militari iyo shidaal uu si suuq madow ah ugu iibinayo magaalada muqdisho askarigan oo ka tirsan ciidamada uganda oo lagu magacaabo major bob francis oregi ayaa kamid ahaa sideed iyo toban kamida ciidamada amisom oo maxkamad lagu qaaday magaalada muqdisho maanta oo talaada ah
gobolka nora dakota ee dalkan maraykanka ayaa waxa uu ku biiray gobollada is-hortaagay sharciga caddaynta qofka codaynaya sharcigaasi ayaa wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu helo warqadaha codbixinta uu soo gudbiyo waraaqo kaleeto oo caddaynaya cidduu yahay maxkamadda gobolka north dakota ayaa xukun horudhacay waxay ka soo saartay arrintaasi xaakinka maxkamadda daniel hofland ayaa waxa uu sheegay in aanay xaq ahayn in qofka sharciga uu ogol yahay inuu codeeyo meeshuu doonaba ha jooge laga hor istaago inuu codeeyo donald trump oo iska hadalkiisa uu gaarsiiyey inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa hadaladiisii ugu dambeeyey ee uu ku cambaarayay qoyska askari maraykan ah oo ku dhintay ciraaq waxa uu keenay cambaareyn ballaaran oo uga timid saraakiisha xisbiga iyo weliba askartii hore ee maraykanka senator john mccain ayaa sheegay inuu si weyn ugu diidan yahay donald trump soo jeedintiisii ahayd in dadka la midka ah humayoon khan oo ahaa askari ku dhintay dalka ciraaq ay ahayd inaan loo ogolaanin inuu dalkan soo galo maakiin wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka maraykanka ay fahmi doonaan in hadalladaasi aysan matelin ama ka turjumaynin aragtida fakar ee xisbiga jamhuuriga
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dileenahay halkaaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waa kan yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shakhsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo waddamada dariska iyo weliba dalka soomaaliya dibudhisyo ka wada iyadoo dad badan oo soomaaliyuun ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda soomaaliyeed waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaana igala qaybgelaya cabdulaahi maxamed cali ilka case oo xubin ka ah guddiga ganacsatada islii ee dalkan kenya iyo cabdi maxamed shire asad jiicow oo isaguna hogaamiya shabakadda jaaliyadaha ama qurba joogta seattle washington muddo dheerna u ololeynayey sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen ilka case ayaan ku bilaabaya haddii aan doodayda gudagalo waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihin laakiin markaan soo koobo waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest usoo laabanayaan dan khaas ah ee ayna usoo laabanaynin ummadda soomaliya wax danteeda ah asad jiicow dhowaanna soomaaliya aad tagtay maraykan kale wax badan baad deganayd maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa bismillahi raxmaan raxiim walal marka aan ka jawaabo saaxiibkii cabdullaahi sida uu u dhigay anigu waxaan qabaa dadka qurba joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka soomaaliyeedu ay ku soo noqdaan dalkoodii dabcan waa jiri karayaa waxyaaba dhaliila ah oo marka loo eego weyfkii ugu horreeyey ama kooxihii ugu horreeyey ee ka yimid qurba joogta sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya laakiinse waxaan rabaa saaxiibka inaan u sheego soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii ma kabato waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aanan la imaan isfahan waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah ilka casow dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay kuleeyihiin dadka qurba joogtahay waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya horta waa inaynu fahanno marka koobaad waxa ay soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray dadkan dibadda ka imanaya boqolkiiba sagaashan nin waliba markii waddan ka baxayay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulayba waddan ka baxay jawigan cusubba maba la qabsan karaba wuxuu uga soo tegaya xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo woloodnimadii nooceedii ah dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya waddanka oo u yimid waddankan inay maalgeliyaan ganacsi geliyaan waa jiraan laakiin maanta boyntiga aniga aan ka hadlaya wuxuu yahay dadka soomaaliyada qurbajoogta imanaya boqolkiiba sideetan waxay u imanayaan waa siyaasad markaad fiiriso maanta nairobi hoteelada jooga dadka u badan ee hoteelada ku fadhi kudiraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurbajoog kama sheekeeyaan wax kale nin walba wuxuu ka sheekeeyaa reer hebel meeqaa la siiyey reer hebel xagee soo loo sameeyey nin waliba wuxuu wataa suud uu usoo labistay inuu helo kursigoodii qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa walaa iska dhaafe oo qoys walba toban toban iyo soddon soddon bay isu haystaan marka waxaan ka hadlaya waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas taasaana leeyahay ee saaxiibkay ee dadka aad wacyigelin doonto eed noo soo dirayso waa inay noqdandada soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo siyaasadda waxaan rabnaa inaad talabixin ka bixisaan marka koowaad oo dadka soomaaliyeed meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tareengaraysaan waan idinka ogollahay laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya waxaan qabaa cabdulaahi arrintaa ayada waan ku diidanahay soomaalidu waxay tidhahdaa cantuuga jilaal camba cambuu bidaa waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha oo waxaa la odhan karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaalo ah waa run dadka qurbaha jiraay marka aan fiirino soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remittansiga dhaqaalaha qofka la diro ay diraan iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys soomaaliyeed markaasna qoyska soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan waxyaabaha marka aan cabdulaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah ma jirayaan qaladaad haa dadku macsuun maaha malaa'ig maaha waa la qaldamaya waxaan rabnaa marka in la helo wadahadal ah iyo tanasulaad haddii aanan labadaa la imaan oo ay noqoto in qurba joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhexaysa version anugu waxaan qabaa cidna uma qodna ceelna uma qodna waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhdu ayada ayaa isqoraysa soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay dabcan waa maamaha soomaaliyeed soomaali been ma maamaahdo been waa sheegtaa waa waxyaabo jira oo jira waxaad moodaa sida uu u sheegay cabdulaahi way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tegay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada ama ha noqoto kuwa gudaha jooga ama qurba joogta arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karnaa in bulshada soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo aan filaya cabdullahi inuu ka mid yahay qurba joogta dabcan kenya ku nool yahay ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog sababtoo ah waxaanu saaranahay isku doon waxaan qabaa marka inaanu catalog samayno samayno reporting system la helo la rekoorgareeyo cidee xun cidee fiican dabcan taas ayaa marka waxay sii doontaa in dalkiina dib u dhismo oo dadka berigii hore biil baad usoo diri jirteen biilkii aad usoo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay aad dad ka sarraysaan lakiin aad idinku hoosu noqotaan oo aad oo aad jaakeed usoo xirataan oo aad idinku tiradaan annaga aqoon yahan ah baashin aad shidaan idinku lama rabo
ugu dambaynta ee aragtidaada adoo soo ururinaya asajico maxaad kaga jawaabaysaa waxay marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo waxaan qabaa in la yareeyo oo la dhifiis gareeyo tashinka ah qurba joogta iyo dalkii dadka ku haray international communitygu inuu ku dhiso guri si gurigii adigu aad maintain garayso inay isuu kaa darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahan nahay laakiin waxaan qabaa haddii bulshada soomaaliyeed ay bilowdo wada hadal ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacaya wax differenceska ah isla markaana ay la yimaadaan tanasulaad oo aanan horey aanan u arag sida haddaan u oranayo qurba joogta versus dalkii dadka ku haray waxaan filayaa in muddo gaaban soomaaliya horumar aada u ballaaran la gaari doono waa tahay ilka case marka adigu maxaa xal ah haddaad fi banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurba joogta sababtana waan caddaynayaa aqoontii waa iyaga dadkani way ka quality sarreeyaan sida ay sheeganayaan hadday yihiin waay aqoontii waa iyaga waayo aragnimadii waa iyaga dhaqaalihii waa iyaga waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo soomaali xalaala ah interesti shakhsiyadeedna aan wadanin intaa hadduu la yimaado waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninkaa noo yimida wanaagga wada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayd cabdulaahi maxamed cali ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka kenya ee soomaalida halkan ku dhaqan iyo cabdi maxamed shire oo loo yaqaano asad jiicow oo guddoomiye u ah shabakadda jaaliyadaha qurbajoogta soomaalida ee seattle washington muddo dheerna u ololeynayay sidii dadkaasi ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii amuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiin doonaa
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa toddobaadyadii ina soo dhaafay lasoo gebagabeeyey labadii shirweyne ee ay kala lahaayeen xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyagoo kale caleema saartay tartamayaashii uga qaybgeli lahaa doorashada kama dambaysta ah ee bisha nofembar ka dhacaysa dalka maraykanka xisbiga jamhuuriga oo caleema saaray donald trump iyo xisbiga dimuqraadiga oo caleema saaray hillary clinton ayaa waxaa u bilaaban doona doodihii iyo isdhalaacayntii ay labada tartam isu jeedinayeen haddaba barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee maanta waxaan ku eegaynaa isbarbardhigan ku samaynayna labada shirweyne iyo halka ay kala marayaan labada tartame marka la eego ra'yi ururinta dadka laga sii qaadayo waxaa barnaamijka maanta igala qaybgelaya asad cali weyd oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirweynihii dimuqraadiga ee magaalada filadelfiya gobolka pennsylvania islamarkaasna taageero u ahaa berni sanders oo xisbiga dimuqraadiga kula tartamayay hillary clinton asad cali weyd oo ku sugan gobolka minnesota ayaa marka hore isbarbar dhigaya labadii shirweyne ee toddobaadadii lasoo dhaafay dhacay aada iyo aad baad u mahadsan tahay n sandere labada confession haddii aan isgarab dhigo runtii waxaa la isku raacay in confessionka dimuqraadigu ee annagu aanu tagnay ee philadelphia ka dhacay oo ahaa confession aada loo soo agaasimay marka aad fiiriso hadaladii kasoo baxaya inay ahayn hadallo wada dadka wax united garoobaka isu keenaya dalkii madaxda kasoo ah xisbiga dimuqraadiga hadday noqon lahayn madaxweyne hore clinton obama oo hadda madaxweyne ah civil rights dadka mataqaanaa u ololeeya dadka xuquuqdooda u ololeeya madowga muslimiinta keliya waxaa ka hadlay baan umalaynayaa ilaa iyo shan qof oo muslim xataa waa ka hadlay meesha religionka kalarka dalkao dhan meesha way iska dhex arkayeen wuxuu ahaa confession loo dhan yahay oo ummadda maraykanka degan oo dhan madow cadaan brown cid kasta ay iska dhex arkaysay kan kale ee mataqaanay republicanka ee ka dhacay cleveland ohio haataa dadkii magaca ku ahaa xisbiga republicanku ma ayna tegin bush family lamanoo madaxweyneyaal soo maro reer busha joogay way way diideen inay tagaan ramney iyo mccain oo usoo tartay madaxweyneyaal labada bush obama lasoo tartay baa joogay way diideen inay tagaan dadkii mataqaanay wax isku falhayay oo dhan meesha inay tagaan republicanka way diideen waxaa keliya oo tegay dad yacnihii runtii dad waaweyn oo cadaan ah oo mataqaanay yani waxay dhahaan white or mataqaanay white baa tegay meesha dadkaasoo dad iska cadhaysan oo aaminsan mataqaanay waddanka maraykanka in la qaatay oo dadyow kale ay mataqaanay ay kusoo ay qaateen dad noocaasa meesha tegay marka labada markaa isu eegto kaanaga confessionka dimuqraadiga waxaa uu bilaabanayay four b m gavalka ayaa mataqaana la sameynayey wuxuu dhammaanayay eleven kooda wuxuu bilaabanayay seven wuxuu dhammaanayay ten tedi halka waxaa kaaga cad yacni haataa wax speaker samayna haysanino quman waxay su ahaayeen runtii habeniya maal bay su ahayen labada confession markii laga gardhigo waan gartay adigu waxaad ahayd taageerayaashii berni sanders ee xisbiga dimuqraadiga shirka waa tagteen waxaan la idhaha platform ama barnaamijyo waxaa jiray berni sanders uu doonayay in inta shirweynaha la joogo hillary clinton ay ku darto barnaamijyadeeda marka haddii ay noqoto madaxweyne si ay maganaysa u dhaqangeliso waxyaabihii haddaad tihiin dadkii taageersanaa sanders aad meesha la tagteen wax laydinka ogolaadaa laydinka ogolaaday ma jira
horta xisbiga dimuqraadigu runtii central committeegiisa d n c barni sanders aada bay ugu seexdeen waayo super delegateku waa dadka xisbiga insiderska heavyweightka ah waxay wada indhowarsagareeyeen mataqaanay hillary clinton laakiin meeshii adigu waxaa ku tagnay forty forty six iyaguna waxay ahaayeen mataqaanaa fifty four percent bay ka ahaayeen markaa si aadi u qaadatay runtii nominationka laakiin waxaanu ku guulaysanay oo runtii annaga noo ahayd arrin aada u weyn in waxyaabihii u barni sanders u waday hadday noqon lahayn dhinaca social justiceka income yacnihii dadka mataqaanay xuquuqdahooda inay helaan xagga mataqaanay waxbarashada collegeka in mataqaanay wax la goyn karo oo collegeadu maraykanka oo arta aada bay qaali u yihiin lacagta lagu dhigto jaamacadaha in lacagtaa la waxeeyo lacagaha deymaha ee ardayda aada loogu leeyahay ayna ka log bixi karaynin in wax laga qabto health careka mataqaanaa caafimaadka in wax laga qabto waxyaabihii uu barni sanders uu watay waxaan dhihi karaa boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba toddobaatan hillary dee waxay ka samayn doonta garan mayno laakiin way qaadatay oo waxay tihi arrinta ayada oo arrimo fiican waana xagga awal hore reer clinton waxaa lagu yaqaanay inay xagga conservativeka u yardhow dimuqraadiga laba qaybood kala qayb waxay jirta xagga moderate ahaanoo xagga mataqaanaa had iyo jeer republicank wax badan ba andhaamin iyo mataqaanaa qaybtan obama iyo barney sanders iyo xagga leftiga progressive la yihahdo waxoogaa waxaad moodaa hadda inaanu buush garaynay oo xagga progressivekaan u buush garaynay marka wax fara badan baanu ka rajaynaynaa in ay ka qaadato wixii mataqaanaa platformkii aanu meesha la tagnay Waan gartay.
waxna lagumaba ayna jirin waan gartay hadda labadii shirweyne way dhaceen laba qof baa la caleema saaray hadday doodii iyo tartankii rasmiga ah bilaabanaya markaad eegto poolska ama barayo ururinta dadweynaha laga sii qaadayo ee telefishinada iyo hay-adaha kale ee warbaahintu ay qaadayaan yaa horeeya labada tartame Een, xilligan hadda aan joogno een, waa waa taqaanaa maraykanka een, aqoon badan baad u leedahay iyo siyaasadiisa wax la yidhaha electoral eh, electoral vote baa mataqaana lagu kala baxaa hadda waxay haysataa hillary clinton ilaa laba boqol iyo laba grantee ah bay haysataa oo electoral vote odagana wuxuu haystaa boqol iyo konton iyo afar boqol iyo siddeetan iyo labo kale ayaa lagu tartamayaa oo mataqaanaayay een, ciddii ku guulaysata marka marka haddaan usoo noqo hadalkaagii ahaa booliska meeshay marayaan dhowrka bool ee ugu fi ee wax laga eego ee ugu waaweyn ee waddanka maraykanka waxaa ka mid a mid la yihahdo real clear bout kaas wuxuu odhanayaa een, een, hillary clinton baa two point seven percent horeysa laakiin c b s ka iyo public policy pollingkay dhahaan iyo waxaa markaad eegto ilaa sagaal eh, percentage inay horeyso hillary ayay qorayaan overall waxa ay- ay ku heshiis ku yihiin inay hillary ay horeyso oo iyadu hadda ay leed garaynayso waxayna aada dalku ay mataqaana ay u adoreysayaan inay iyadu soo bixi doonto weliba ay big eh, number kusoo bixi doonto sababtoo ah donald trump waxyaabaha hadda wiigan wax weyn usii dhimay waxaa ka mid ah eh, nin muslima oo bakistan asalkiisa weliba kirsi khan oo wiilkiisa uu ciraaq ku dhintay ninkaas oo meesha ka hadlay ayuu islaantiisii iyo familkoodii iyo wixii aflagaaday xisbiga republicanka rag ugu waaweynaa hadday noqon lahaayeen eh, john mccain ama ay noqon lahaayeen kuwii kale waaweynaa intaba way condem gareeyeen donald trump aad bayna runtii mataqaana arrintaa ugu dhaleeceeyeen marka ninkan wuxuu iska noqday nin suu doonay isaga hadla runtii xisbigii republicanka ahaana burburiyey Een, isaga marka arrimihiisu dhinacihiisa ama boolkiisu aad inayna usii ficnaan doonin maalin maalin ka dambaysa ayaa loo malaynayaa sababta maalin maalin ka dambaysa wuxuu sii gelayaa un een, yacni aflagaado iyo cay iyo dhibaato buu sii abuuraya waan gartay aad baad u mahadsan tahay eh, asad cali weyt adaa mudan waaye intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi sandheere oo soo jeedinayo umuuraha maraykanka halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington
waxaa axaddii lasoo dhaafay lagu soo gebagabeeyey magaalada magaalada toronto ee dalka canada toddobaadka soomaalida oo ay soo qabanqaabiyeen ururka somaali today toddobaadkan ayaa sanad walba lagu maamuusaa tartan kubadda cagta ah waxaana kasoo qayb gala soomaali ka kala timaada maraykanka yurub iyo kanada oo markaasi halkaasi isugu taga waryaheena ibraahim xasan daandurey oo ka mid aha dadkii ka qayb gala tartankaasi ayaa warbixintan ku eegaya
magaalada toronto ee dalka kanada ayaa muddo toddobaad ahiba waxaa ka soconaya tartankii kubadda cagta ee soomaali week tartankaasi uu soo qabanqaabiyey ururka today ayaa waxaa fooda isku daray garoonka weyn ee kubadda cagta ee centennial park stadium laba iyo toban kooxood oo ka kala socday kanada maraykanka iyo u k daawashada ciyaarahaasi oo ahaa kuwo aad u xiiso badnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne tiro badan oo ka kala yimid toronto odhawa hamilton qaybo ka tirsan kanada maraykanka iyo yurub dadkii ciyaarahaasi u soo daawasho tegay ayaa waxaa halkaasi ku maaweelinayay fanaaniin dhallinyaro ah gudoomiyaha ururka today ee suu qabanqaabiyey ciyaaraha cantarjenyo ayaa waxa uu ka warramay sida ay u soo bilowdeen ciyaarahan oo sanad guradii shan iyo labaatanaad galay iyo dadaalka ay u soo galeen Waa- waxaa ka soo qayb galay laba iyo toban kooxood iyo afar kooxood oo dadkii hore oo aan ka mid ahay afartii kooxood waxaa guusha guusha ay raacday kooxdii boston Ah, laba iyo tobankiina maanta waxaa u taagan gabagabadii waxay u taagan tahay kooxda ah, toronto oo banaadir ku cayaaraysa iyo kooxda minnesota marka waxaan leenahay guusha meeshay raacdo ah, ilaahay subxaana wa tacaala og laakiin diyaar baan u nahay inaan galabta kama dambayntii ay tahay safiirka soomaaliya u fadhiya washington axmed ciise cawad oo uga tegay magaalada washington in uu daawado ciyaarahaasi ayaa waxa uu ku dhiirigeliyey dhallinyarada inay dadaalkooda sii labalaabaan xooggoodana ay isugu geeyaan kamiro dhalinta ciyaaraha qaybahooda kala duwan dareenkaygu walaalo waa mid fiican oo aad u sarreeya oo aan ku diirsaday ee, ciyaaraha ee, dad- oo ay isugu yimaadeen ciyaaryahanka soomaaliyeed kuwii horeeto ee, waxaa garabkayga taagan aad u jeedaa maxamed ismaaciil oo ah halyeyadii ciyaaraha soomaaliya ee, hero maaragtay legend soomaali ee, soccer siciid ee, maxamuud xaaji maxamuud oo oo ahaa maaragtay laacibintii hore waaweynaa safiirkii faransa horena ah iyo dhallinyarada badan oo halkan ka ciyaaraysa dhallinyaradan yaryarka ah oo meel kastoo maraykanka iyo yurub isaga yimid iyo wi- halyeeyadii horeeto la- oo oo banooniga oo ay ka mid yihiin maaragtay maxaa la yihahdaa ee, cantar ay ka mid yihiin oday ay ka mid yihiin yuusuf shaqaaq ay ka mid yihiin maxamed xaaji ay ka mid yihiin ee, maaragtay ee, magacyo badan oo insha allah hadhowda aan xusi doono marka waa wax lagu diirsado walaalo anigu raggaas oo dhan waxaan kusoo koray anoo fiirsanayo waxay noo ahayeen ee, ronaldi ronalda ronaldaha yaga iyo iyo maaragtay maxaa la yihahdaa messiga yaga ay noo ahaayeen maxamed ismaaciil oo ka mid ahaa cayaartooydii qaranka ee kubadda cagta ee horseed ee soomaaliya ayaa ilmeeyey annagoo wada taagan garoonka dhexdiisa isagoo ii sheegay in dadka isugu soo ururay garoonka ay xusuusiyaan berisamaadkii uu kubadda ciyaarayey waxaa sharafi ah inaan maanta aan ka qayb galo ciyaarahan sanadkii horena waan ka soo qayb galay haddana maanta waxaan taagannahay gabagabadii oo finalkii labadii kooxood ee koobka ku kala tar- qaadan lahaa Een, dee waxaan u rajaynaya kolleyba een, labada kooxood inayna xusuusiyeen waagii bersamaadka aan waddankaan joognay amba xulka soomaaliyeed amba kooxaha heerka koobaad aan u ciyaaraynay marka runtii wallaahi lama sheegi karo farxad bay ii tahay dadkan dadweynahana ama had meesha nooga muuqda waxay xasuusiyeen waagii staadi muqdisho staadi konis aan ka ciyaari jirnay intaasoo soomaaliya oo ma hal meel isku wada yimid farxad bay ii tahay runtii waxay dib ii celiyeen een, san- sanado- soddomiyo sano oo lasoo dhaafay bersamaadkii madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow oo sida badan ka qayb gala daawashada ciyaaraha soomaali week ayaa waxa uu ka warramay muhiimadda ciyaaraha isagoo sheegay in idaacadda v o a ay qayb weyn ku leedahay sii horumarinta ciyaaraha iyadoo maalin walba ay ka baxaan barnaamijyo looga hadlayo ciyaaraha ciyaarahani waxa ay bilaabmeen muddo aan qiyaasayo inay lix iyo labaatan sano ka hor ay ahaayeen waana waxyaabaha ugu waaweyn ee aan sida weyn u dhiirigelinno maadaama ay dhallinyarada ay isku keento oo ay ku hawlgalaan sidii ay iyagu is- ugu mashquuli lahaayeen xilliga samarka ah ee jaamacadaha iyo iskuullada ay fasaxa ka yihiin runtiina waa wax aad iyo aad aan ugu bognay annaguna aanu taageero weyn u jeedeenno sanadkii fasaxa waxaan helaa mar ama labo waxaan isku dayaa fasaxyadeeda mid ka mid ah inaan markay ugu yaraato hal mar aan ciyaartaan oo kala imaado haddii aanan tegin midda kale ee iyaduna ohaayo ka dhacdaa sa- ee sanadkii bisha maaj marka waa ciyaar aad u wanaagsan sanadkan weliba waxa aad arki kartaa in ciyaartii ugu dambaysay iyadoo galabta halkan lagu ciyaaray inay si aan caadi ahayn uu garoonka u buuxo oo weliba si aan looga baranin carruurtii loo soo buuxishay gabdhahuna ay aad ugu badan yihiin ood mooddo inay wiilasha u dhigmaan ciyaartii kama dambaysta ahayd ayaa waxaa ku hardamay banaadir f c oo ka socotay toronto iyo koox ka socotay minnesota labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badnayd oo aad u raalli gelisay dadkii daawanayey labada kooxood oo isu dhigmay ciyaar wanaagna muujiyey ayaa guusha waxa ay rogooro ku raacday kooxdii banaadir f c waxaana koobka guddoonsiiyey axmed xuseen oo ka tirsan baarlamaanka kanada tababarayaasha kooxda banaadir f c anwar taabid iyo cumrey baarbe ayaa waxa ay ka warrameen dadaalka iyo juhdiga faraha badan ay ku bixiyaan kooxda banaadir inay heerkaas soo gaarto dagaal badan iyo waqti badan ayaan gelinay ilmahan si ay uga qayb galaan ay- tartankan la magac baxay ee, Somali Week Tournament waana ku guulaysan ilaahay noo garab nagu sii maasha Allah thank you cumarey baarbe adna bal dareenkaaga iyo guushan sidaa aad u aragto iyo waxyaabaha mustaqbalka aad rajaynaysaan Ah, dareenkeenna aad iyo aad ayuu u kacsan yahay insha allahu tacaala maxaa wacay waxaan aragnay cawada een, beertii aan abuuranay miraheydaan aragnay een, ciyaalkan time waa gelinay iyagana waa dadaaleen annagana yacni een, eh, eh, technical iyo tactical things aan- aan aan ka dhisnay marka alxamdulilah guushani saas inoo raacday een, eh, dadka aan competitionka la samaynayna dad adagay ahaayeen laakiin ah, alxamdulilah ah, technically we, we, we, we- we done it ciyaartii kama dambaysta ahayd ah, ee dhex maraysay labada kooxood ee banaadir f c iyo minnesota twins ayaa waxaa rigooro ku guulaystay kooxdii ku ciyaaraysay magaca banaadir f c
ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a washington ibraahim haye maxaa noo xiga kaalimihii sugaanta beled xaawo heesta la yidhaahdo ayaan usoo qabananaa dhegeystayaasheenna iyo codkii binti cumar gacal haddaan bugsadoon ka raysto haddaan baxsan uu idhaahdo balaayaba ha iga raacdo waxaa falastiinaya codka macaan ee binta cumar gacal ibraahimna wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono berriya xaggiina saacaddu markay tahay lixda iyo barka aroornimo waa ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed imaano idinla nabadgeliyo
waxdowga ninkaanu qatay jacaylkii berisamadka bashaarada igu yare bilqayrkana ugu jawaabay
baxdowga aninkaan u qaatay